nofembar waa saddex habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba dunida caawa iyo dunida barnaamijkeenna waxaan ka dhegeysanaysaan washington waa fiidnimo axad ah oo nofembarna ay tahay saddex sannadka labada kun iyo afariyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lixiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggana internetka ee v o a somaali com saacadda afrikada bari xaggiina waa toddobadii fiidnimo waxaana ah idaacadda caawa iyo dunida ee v o a da idinla socodsiin doonta sahre cabdi axmed waxaan idin maqashiin doonaa oo ad ku maqli doontaan barnaamijkeenna caawa iyo dunida ee v o e da nin lagu eedeeyey inuu dilay haween magaalada nairobi ee dalka kenya dhowaantan oo ay ciidamada ammaanku soo qabteen
waxaa ilaahay mahadiisa daqiiqado ka hor waxaa gacanta lagu dhigay dembiilihii ninkii lagu tuunsanaa inuu dembiga geystay xaashim dhaqane maxamuud waaxda dembi baarista d c ay gacanta ku dhigeen ay geeyeen kamakunji police station kamakunji police station oo istareha ka tirsan kadibna ay u gudbiyeen
sidoo kale waxaan idiin haynaa dad oon ugu dhintay deegaano ka mida jubbada hoose waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii caweyska washington waxaan idiin haynaa wicitaanka dhegaystaha iyo warbixinno kaleeto balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida ciidamada israa'iil ayaa axadda maantayta ah waxa ay soo saareen amaro cusub oo lagu farayo dadka deggan gobolka baalbak ee lubnaan in ay ka baxaan guryahooda ayaga oo uga digaya weeraro ay ku qaadi doonaan sida ay yidhaahdeen meelo ay ku sugan yihiin ururka xisbullaahi afhayeen u hadlay ciidamada israa'iil ayaa bartiisa ekiska oo horey loo oran jiray twitterka waxa uu uga digay dadka deggan gobolkaasi in ay markaasi tuulooyinka ku hareeraysanba ee koonfurta galbeed ee dalkaasi lubnaan ay ka fogaadaan xarumaha xisbullaahi isagoo dhinaca kaleetana sheegay in ciidamada israa'iil ay ka howlgeli doonaan goobahaasi sida uu hadalka u yiri wuxuu kaloo warkiisaasi qoraal uu intaasi ku daray in markaasi qariirada ay ku calaameedsan yihiin dhismayaal ay soo bandhigeen isagoo dadka ka codsada inay ka fogaadaan meelahaasi ugu yaraan shan boqol oo mitir saacadaha soo socda ciidamada israa'iil ayaa sabtidii shalay ahayd waxa ay shaaciyeen inay dileen jacfar faacuur oo ahaa taliyaha cutubka gantaalada ee xisbullaahi ee dhinaca koonfurta lubnaan afhayeen uu hadlay wasaaradaasi ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada israa'iil waxaa lagu sheegay in diyaaradahooda dagaalka oo ka tirsan ciidamada cirka israa'iil ay duqeyn ka geysteen farumaha koonfurta lubnaan halkaasi oo lagu dilay ninkaasi la yidhaahdo jacfar faacuur oo ahaa taliyaha gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee koonfurta lubnaan xisbullaahi kamaysa jawaabin warkaasi mana aysan xaqiijinin dilkaasi faacuur war-saxaafadeed israa'iil ay soo saartay wuxuu intaasi ku darayaa in taliyaha la dilay uu qorsheynayay sida ay yidhaahdeen weeraro ka dhaca gudaha israa'iil ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhaawacantay markii bam gacmeed lagu tuuray goob suuqa oo dadku ay aad u buuxdhaafismeen kashmiirta ay maamusho indiya weerarkaasi ayaa imaanaya maalin un kadib markii shakhsi looga shakisan yahay inuu ka tirsan yahay mintadiinta lagu dilay dagaal maalinkii hore ka dhacay magaalada sterner taasi oo iyadu ah dhacdo had iyo goor naadir u dhacdo marka loo eego goobahan sida weyn ammaankooda loo ilaaliyo booliisku waxay sheegeen in weerarkaasi ninka geystay wariyahanka ah aan la aqoonsan balse bamgacmeedka uu tuuray kuna tuuray buundada duulista ee halkaasi suuqa dhexdiisa ah iyadoo sidoo kale tana ay muuqato in bartilmaameedkiisa uu ahaa baabuur markaasi fariisin ku lahaa goobtaasi xarunta ganacsiga ee ku taalla halkaasi axadda maantayta sida ay sheegeen saraakiisha boqolaal dad ah ayaa halkaasi laga daadgurayey si waxyeelo kaleeto looga fogaado diyaaradaha dagaalka maraykanka ee loo yaqaano b bambaris ayaa sabtidii waxay garaaceen bariga dhexe maalin un kadib markii washington ay ku dhawaaqday in qalabkaasi milatari ay dirayso tallaabadani oo digniin ku socoto ah iiraan bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada milatariga ee bariga dhexe hareerihiisa ayaa lagu sheegay in diyaaradahan bambooyinka kuwa xambaara ah ay gaareen saldhigyo loogu talagalay waxaa kaleeto ay arintaasi ka dhigaysaa in ciidamada cirka ee mareykanka ee minod jooga ee gobolkaasi north dakota ay ka kicitimeen goobaha saldhigaas u ahaa diyaaradahaasi sida layiri mareykanka ayaa fiidnimadii jimcihii waxay ku dhawaaqeen inuu u dirayo bariga dhexe diyaaradaha wax duqeeya kuwa dagaalka iyo kuwa xambaara booyadaha iyo hubka burburiya gantaalada afhayeen u hadlay xarunta bentiganka ee wasaaradda gaashaandhigga ee mareykanka lana yiraahdo major general bad rider ayaa waxa uu sheegay in washington ay qaadi doonto tallaabo walba oo wax looga qabanayo ammaanka oo ay ku difaacayso ayay yiraahdeen dalkeeda markii loo eego dagaalka bannaanka ka socda haddii iiraan iyo kooxaha ay taageerto ee isku dayeen ayaa la yidhi inay bartilmaameedsadaan shakhsiyaadka ama badanaha maraykanka ee gobolka bariga dhexe hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan ayatullahi cali khamani ayaa waxa uu sabtidii shalayto wacad uu ku maray in ay ka jawaabi doonaan cawaaqibna ay ka bixin doonaan weerarkii israa'iil ay toddobaadkii hore ku qaaday iiraan xilli ay weli socdaan duqeymaha ay ciidamada israa'iil ka wadaan gaza iyo lubnaan khamani ayaa waxa uu sheegay in dowladaha cadowga ku ah dalkiisa oo uu ula jeedo sida uu yiri maraykanka iyo israa'iil ay la kulmi doonaan jawaab kulul oo deg deg ah oo iga falcelinayaan weerarkii ay ku laayeen ayuu yidhaahdo ay ku qaadeen iiraan sida uu hadalka u dhigay weerar kaleeto oo iiraan ku qaaday israa'iil ayaa laga yaabaa in uu gobolkaasi ku riixo dagaal weyn oo horle xilli ay hadda lubnaan iyo gaza dagaalo ka holcayaan u dhexeeya israa'iil xisbullah iyo xamaasba dhanka kaleeto ugu yaraan koob iyo toban qof oo ciidamada israa'iil ah ayaa ku dhintay madaafiic laga soo ganay lubnaan oo ku dhacay degmada tira ee bartamaha israa'iil ciidamada israa'iilna waxay sheegeen inay hawada ku qarxiyeen qaar ka mida madaafiicdaasi lagu soo tuuray xisbullaahi ayaa sheegtay in gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u adeegsadeen weerarkaasina lagu qaaday bartilmaameedyo ay milatariga iyo sirdoonka israa'iilba ku leeyihiin waqooyiga iyo bartamaha israa'iil warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta habeen wanaagsan wararkaasi washington ayay idinkaga imaanayaan bal aan ku horumarnay tabinteenna idaacadda fiidnimo booliiska kenya ayaa gacanta waxay ku soo dhigeen haashim dhaqane maxamed oo lagu tuhunsan yahay inuu geystay dilka haween iyo isugu jiro hooyo iyo laba gabdhood oo ay dhashay oo mindi ka dhashay sidoo kaleetana gabdhaha midood ayay dhashay midna habaryar ayay u ahayd sida la sheego si arxan darra a loogu dilay nairobi intisaar saalax xuseen ayaa warkan ka soo dirta halkaasi
ninkan ay booliska kenya soo xireen ayaa loo haystaa dilkii allaha u naxariistay waris daa'uud iyo gabadheeda iyo sidoo kale gabarh kale ay habaryar u ahayd kuwaasoo meedadkooda laga helay xaafado ka tirsan magaalada nairobi iyo majakos koiyo labaatankii bishii oktoobar aynu soo dhaafnay waxaana maanta oo axada laga soo qabtay xaafadda istareehe waxaana la geeyey saldhigga booliska ee kamakuuji ka hor inta aan loo gudbin waaxda dambi baarista dalka kenya haashim dhaqane maxamuud ayaa waaxda dambi baarista dalka kenya waxa ay sheegeen inuu yahay tuhmanaha ugu weyn ee kiiskan iyagoo toddobaadkii horena ay barahooda bulshada ay kusoo bandhigeen sawiradiisa waxayna dadka kenyaanka ah ay ku wargeliyeen in ciddii aragtaa ay la soo xiriirto xarumaha booliska baaritaanadii la sameeyey ayaa lagu sheegay in haashim dhaqane oo ah afar labaatan sano jir ah uu watay gaari noociisu uu yahay nisanood oo nambarkiisa ah k d q y ay kaamarada c c t v kaamarada ay soo qabatay isagoo dhibanayaasha ka qaadaya gurigooda oo ku yaala islii haddaba xogayaha guddiga ganacsatada cumar ibraahim oo arrimahani aada ula socday ayaa waxaan wax ka weydiiyey soo qabashada ninkan iyo sidoo kale halka kiiskan uu marayo waxaa ilaahay mahadiisa daqiiqado ka hor waxaa gacanta lagu dhigay dambiilihii ninkii lagu tuhunsanaa inuu dembiga geystay xaashim dhaqane maxamuud waaxda dambi baarista d c ay gacanta ku dhigeen ay geeyeen kamakunji police station kamakunji police station oo istareeha ka tirsan kadibna ay u gudbiyeen hedikoterka d c i hedikoterkiisi ee nairobi ay maarata meeshaas su-aale iyo wixii kale loogu baahan yahay oo wadadii la marin lahaa ay marinayaan annaga ka gudi ahaan aada iyo aad aan ugu faraxsannahay waad ogtihiin isbuucyada lasoo dhaafay in maarata ay aan dabagal ku samaynayni annagana dowladda cadaadis ku saarnay annagoo maarata dowladda ka codsanayna in maarata jawaab deg deg ayna siiso oo suuqyada dhammaanteed aan u xirnay dowladdana waxay naga ballan qaaday maarata in baaritaan sax ay samayn doonto ciddii falkaas geysatayna ay maarata cadaaladda horkeeni doonto dowladdana waxaan dareemaynaa waa aad iyo aad ay u mahadsan tahay shaqada ay qabteen maadaama ay ninkaas gacanta kusoo dhigeen aadaan ugu faraxsannahay wixii kale oo dhiman oo inay dhammaystiri doonaan ninkaas maxkamad la horkeeni doono maalmaha soo socda wuxuu maarata cadaaladda ay qabtana la marin doono aad iyo aadaan ugu faraxsanay ka gudi ahaan aad iyo aadaan ugu faraxsanay dowlad shaqada ay qabatay waxa waaye familkana ay cadaalad helaan tan kale ninkan hadda la qabtay mahane nin kale soomaali ayaa xiran hadda tirada dadka u xiran dembigan oo ay geysteen waxaa waaye waa laba qof waad ogtihiin ninkaas gaaridiisa inuu ugu tagay xaafad maarata nairobi gudaheeda inuu meel ugu tagay oo gaarigiisa la hayay hore loo hayay haddana isaga gacanta lagu dhigay marka aad iyo aad maarata waxaan rajeynaynaa cadaalad iyo sharciga in la waafajiyo haashim dhaqane ayaa lagu eedeeyey inuu ahaa sarkaal ka tirsanaan jiray booliska dalka itoobiya oo dalkiisa ka baxsaday kadib markii uu dilay xaaskiisa markii uu yimid magaalada nairobi ayaa waxa uu sameeyey ganacsi tagsi ah isaga oo ka shaqaysan jiray inta u dhexaysa islii iyo xaafadda puntland intisaar saale xuseen v o a nairobi
deegaano hoos yimaada gobolka jubbada hoose qaarkood ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto biyola-aan baahsan taasoo saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyadaba waxaa u dhintay haatan sida la sheegay biyola-aan dartood ilaa iyo saddex qof waxaana soo kordhaya qayladhaanta iyo baaqyada ku aadan in dadkaasi gurmad lala gaaro abaaraha ay saameeyeen faahfaahinta warkan kismaayo waxaa kasoo diray wariyahayaga aadan maxamed salaad biyola'aantan baahsan ee laga soo sheegayo degmada xagar ee gobolka jubbada hoose iyo deegaano kale oo gobolka ka mid ahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii abaar baahsan ay ku habsatay dadka degmooyinkaasi ku nool waxaana qarka ay u saaran yihiin dadkaasi in biyola'aan ay u dhintaan oonka iyo haraadka ka jira xagar iyo tuulooyinka hoos yimaada oo ilaa labaatan tuulo gaaraya ayaa lagu soo warramaya in dadku ay waayeen biyo ay cabaan sidoo kale dadka iyo dunyada ayaana saameyn xooggan ay ku yeelatay biyola'aantaasi sidaasi si lamid a degmada doobley ee gobolka jubbada hoose ayaa laga soo sheegayaa in ay ka jirto dhibaato dhanka biyola'aanta ahi tuulooyinka hoos yimaada sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha degmada xagar ee gobolka jubbada hoose cabdisalaan xasan garweyne xagar xaaladda hadda ka taagan waxa weeyaan xaalad aada u adag degmada iyo tuulooyinkeedii dhowr iyo labaatanka ahaaba maarata waxa weyaan biyola'aan ba'an baa ka jiraan roobkii deertaan la helin waxaa loo qaxay oo dadka ay biyo u raadsadeen webigoo siddeetan kilomitr u jiro bantaa iyo jiilaalow dhanka kale afmadow xagga dhooble iyo diif marka dad iyo dunyaba dhibaato badan baa ka jirtaa weli hadda dhimasho maana maqlin laakiin dadka halis bay maarata ay maarata dadka degmada xagar iyo tuulooyinka hoostago ay ugu jiraan inay maarata ooni haraad ay u dhintaan aad bay maarata dhibaato badan degmada xagar xagga oonka iyo dhibaatada maarata roobka la waayey roobka daarti baa macnaha xilligii bishii tobnaad oo naga dhamaatay tobankeeda meelahaasu di'i lahaa waxaana la marayaa maanta bishii kow iyo tobnaad oo saddex aan malaynaya inay saddex tahay sidaa daraaddeed marka meesha oon baa ka jira dhibaato badan baa ka jirtaa haraad baa ka jiraa xaalad adag bay ku jiraan dadka reer xagar guud ahaan dad iyo dunyaba maanta ah tuulooyinka hadda biyo-la-aanta daran ee ka jirto intee baa ka mid ah wallahi dhammaantood daaifaa ka mid ah waalburaad baa ka mid ah waxaa ka mid ah igaroora ka mid ah qaraawuleyaa ka mid ah shabeeley baa ka mid ah wax hadda mid iyo laba iyo la dhihi kara maaha
xasan cabdi xaashi guddoomiyaha degmada doobley ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegay dhankiisa in ilaa saddex qof ay u dhinteen biyola-aan kadib markii xoolo ka lumay iyagoo ku raad jooga ay u dhinteen biyola-aan sida uu v o a u xaqiijiyey
waxaa naloo soo sheegayaa dad reer baadiya oon u dhintay in baadi degdegayey oo oon meel dhex ugu dhintay iyo saddex qof oo maxasa oo deegaan kale oo isla un deegaanka degmada dhowle hoos yimaada mataqana ayagaa ku dhintay haddaan la helin roob waxaad moodaa arrintuun ay faraha ka sii baxayso marka waxaan codsanaynaa annagoo ah degmada dhowley maamulkeedii in dadkaa wixii loo qaban karo iyo wixii gurmud loo soo gaari kara in loo qabto geelle maxamed aadan wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyey xaaladaha bini'aadinimo ee ka taagan degmada xagar iyo nawaaxigeeda waxaana uu sheegay in xaalad aad u adag ee ka jirta degmadaasi sidaasi si lamida waxa uu baaq u diray hay-adaha samafalka iyo dadka soomaaliyeed oo ugu baaqay in ay gurmad la gaaraan dadka deegaanadaasi ku nool dhibaatooyinka ka jira guud ahaan soomaaliya gaar ahaan jubbaland state meelaha hadda ay roobyarada ka jirto iyo dhibaatooyinka dadka ay ku haysa dhulkaas xagar keliya ma aha waa lala qabaa dhammaan dhulka aan webiyada marin ee jubbaland state oo idilba abaarahaasi ay ka jiraan hala sii kala daraado waxaan rabaa inaan idhaahdo ilaahay baan baryaynaa ilaahay aan barino ilaahay aan weydiisanno roob aan weydiisanno ma dhihi karno inaan maalina roob ka cabanno maalina abaar ka cabanno waa arrin nasiib daraa oo dalka iyo dadka ku dhacday dowlad ahaan waxaan aaminsannahay in dadkaasi la kaalmeeyo wax allayaala iyo dowladda waxay heli karto kama hagranayso dadka soomaaliyeed baan rabaa inaan halkan ugu baaqo inay iscaawiyaan isu gurmadaan ama dibadda ha joogaan ama dalka ha joogeen waxaan leeyahay walaalihiin qolaba meesha ay ku dhibqabto in lagu caawiyaan rabaa inaan ugu baaqo ummadda soomaaliyeed nin kasta oo sadaqo la bixi lahayo maantay dagan tahay oo bannaanka taallaa oo dadkii soomaaliyeed ay abaaro ku dhufteen oo roobyaro ay ku dhufatay abaar kale hadda mayna qabin sanooyinkii hadda lasoo dhaafo barwaaqa ay ahayd ilaahay baa ku mahadle haddii maanta roobyaro uu yimid waxaan leeyahay war allaha iyo caawiya iscaawiya biila-aanta ka jirta deegaano dhowra oo ka tirsan jubbada hoose ayaa saameyn xoogan ku yeelatay dadka iyo dunyada iyadoona dadku inta badan ay gureen warihii ay biyaha ka cabi jireen waxaana inta badan dhaan noqday ceelashii ay biyaha ka cabi lahaayeen ee ku yaalay degmooyinkaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
weli washington ayaad nagala socotaan milkiilaha shirkadda dahabshiil xaaji maxamed siciid dahabshiil ayaa ugu baaqay waxgaradka iyo odayaasha deegaanka qorlugid iyo buuhoodlaba in la joojiyo colaada deegaanadaasi ka aloosan qadar maxamed cakulle ayaa haddaba xaaji maxamed dahabshiil ugu waramay magaalada hargeysa waxaan ku talinayna haddaanu shirkadda nahay baaq baanu xabtaxalatu sii dayn qoraalah oo aan filayo in dad badani akhristeen intii un baan intana ka dabageynaya waxaanu iminkana leenahay aan doonayaa inaan dadka maqashiiyo labada reer ama labada dad ee halkaa isku dilaya ee qabiilaysan isu isku waxay isku dilayaan aana garanay oo kolley uun dee duruufaha uun jiro uun ay keentay waxaan baaq haddaanu shirkadda nahay u soo jeedinaynaa inay nabadda qaataan dagaalka joojiyaan xabad joojin sameeyaan wada hadal ka dambaysiiyaan nabad ku wada noolaadaan taasaa wanaagsan oo labada dhanba u wanaagsan annagu baacmushari baanu nahayoo waxaanu jecel lahay dadku inay nabdaan waayo taasaanu annagana dee noogu jirtaa dadkana dee noogu jirtaa haddaanu shirkadda nahayna xaggaana waa joognaa xaggana waa joognaa meel walba oo soomaalidu joogtana waa joognaa oo waanu dee shaqada iyadaba dee ahba inaanu soomaalida dhexdeeda ku noolaano marka hore taasi way dadku waan filaya way naga dhergisan yihiin haddaanu shirkadaan nahay telefoonadayada bangiyadayada maalgelintayada waxba waa meel walba way joogaan marka waxaanu ugu baaqaynaa dadka dadka yaga ah nabad inay ku wada noolaadaan waa ku talinaynaa waa ku adkaynaynaa wixii nalo ka baahdee nabadaana diyaar baan u nahay waxaan arkaayay xalayto oo labadii garaadadii iyo salaadiintii meel kasta a joogeen labadaa reere halkaa joogay way yidhaahdeen nabad haddana waxbay ku yar dareen waxbay ka yar dambaysiiyeen marka iyagana waxaan odhan lahaa oo ku leedahay walaalayaal nabad dadka nabad ugu baaqa nabadna wax ku doona qoladiinna labadiinna dhanba dhan kasta a noqde eh walaalayaal nabad baanu la jecel lahay maxaa hore maxaa lagu mahmaahay dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho
waan gartay markaa odayaasha iyo waxgaradka iyo dhaqanka iyo culimada waa maxay fariintaad ku odhanaysaa culimadana waxaan leedahay war walaalayaa masaajidada aad naga wacdiyeysaan waxaa ka wanaagsan idinkoo xaggaana wacdiya oo ay wada hadashaanoo meelahan goobtan ee dadku isku hor fadhiyaan war walaalayaal masaajidda ka baxa oo dadkii masaajidada halkaasay ku dhinteen masaajidanu la doonaynay halkaa taga qolo weliba waxaan sii jeclaan laha qolo tabliiqa la yidhaahdee marba meel tagta ee ee dadka la hadasha war walaalayaal halkaa taga inamadeenni da'daa ahaa waxna halkaasay ku dhinteen waxna xeebta libiya badda libiya ku dhinteen ku tahriibeen marka dadkii u talin lahaa baynu nahay garaadadii baa tihin cuqaashii baa tihin salaadiintii baa tihin walaalayaal dagaalka wadahadal ku dambaysiiya wixii dhacay dhace dadka intii nool u taliya intii nool intii dhimatay dhimatay waa dadka intii nool u taliya taasay xilina ka saarayeen dadka wixii nool inaynu u talino nabad u raadino intaasaan hadalkaygu waxaa jira dad waxgaradaho sidoo kale ganacsatada jirto iyaga maxaad xasuusinaysaa xagga ganacsatada waxaan leeyahay walaalayaal ganacsatooy innagu waa is ognahay oo dhan walba waa u soconnaa meel walba waa ka ganacsanaa meelahan labada dadee isdilaya waa ka ganacsanaa oo waayo dhow soddonkii sannadood ee aynu dalku burburku ku jiray haddaynu nahay ganacsatada badankeennu waynu nooleen waana shaqaynayn ganacsada waxayna waynu waa is ognahayo innaga wax ciladii ina kuma jiraan waxaan ku talin lahaa ganacsatayaasha inay nabadda raadiyaan oo aynu doonno nabad ha noqoto labada reer ganacsatada ku kala jira iyo anigu reer meyihiin dhexdhexaad baan ahaye ciddii igu soo biirsa diyaar baan u ahay inaanu nabad raadino waa ku talinayaa ganacsatada waxaan ugu baaqayaa walaalayaal ganacsatooy dadkaynu ka ganacsanaynay isku hoobte dadka haddii halkaa lagu socdana dadka waax baa go-aysa wax badan baa khasaaro badan baa dhacaya war walaalayaal si waxaan loo adkaysan maaye war ganacsatooy wale waa arkaysaan xaaladdu siday tahaye war ganacsatada baaq waxaan u soo jeedinaya meel kastaba a joogeene baaqaasaan idin soo jeedinaya kaasi waxa uu ahaa milkiilaha shirkadda dahabshiil xaaji maxamed siciid dahabshiil oo ugu baaqay waxgaradkii odayaasha deegaanada qurlugud iyo sidoo kaleeto buuhoodlaba in la joojiyo colaada deegaankaasi ka aloosan wuxuuna u warramayay wariyahayaga khadar maxamed cakulle halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ayaa sheegay in diyaaradaha darooniska israa'iil ay duqeeyeen goobo caafimaad oo ku yaala waqooyiga gaza oo ay caruur lagaga tallaalaya halkaasi cudurka dabeesha iyada oo ay ku dhaawacmeen lix qof oo afar ka mida ay yihiin caruur hase yeeshee milatariga israa'iil ayaa iska fogeeyay mas-uuliyadda weerarkaasi waa kan maxamed bashiir cabdiraxmaan anraahde waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac oo wakaaladda wararka ee associated price warbixinta ee qortay soo koobaya duqayntan ayaa la sheegay inay sabtidii ka dhacday waqooyiga qasa halkaasoo ay ku hareeraysan yihiin ciidamada israa'il islamarkaana ay goodoomin ku jirta muddo sannada israa'iil ayaa ka waday duulaan kale oo halkaasi ka dhacay toddobaadyadii u dambeeyey kaasoo ay ku dhinteen boqolaal qof oo sidoo kalena ay ku barakaceen kumanaan kale suurtagal ma aanay ahayn in la sugo tirooyinka iska hor imanaya ciidamada israa'iil ayaana si istaba joog ah u gelayay cusbitaallada qasa intii dagaalku socday iyadoo ay sheegeen in xamaasna ay u adeegsanaysay ujeeddooyinkooda halkaasi hase yeeshee eedahaasi ayaa ay dafireen saraakiisha caafimaadka falastiiniyiintu doktor muniir alboshra oo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka qasa ayaa wakaaladda wararka ee associated press u sheegay in daroon nooceedu yahay quadcopter ay duqaysay xarunta caafimaadka ee sheekh ridwaan ee magaalada qasa daqiiqada yar kadib markii wafdi ka socday qaramada midoobay ay ka tegeen goobta hay-adda caafimaadka adduunka iyo weliba hay-adda carruurta ee qaramada midoobey yunisef oo si wada jira u fulinaya ololaha tallaalka xanuunka dabaysha ayaa muujiyey walaac ku saabsan duqayntaasi la sheegay duqayntan maanta ayaa dhacday iyadoo ay taagan tahay hakinta loo sameeyey dagaalka ee dhinaca bini'aadamnimada inkastoo la xaqiijiyey in hakintaasi la ixtiraami doono laga bilaabo lixda subaxnimo ilaa iyo afarta galabnimo gaashaan la dhexee nadeef ashoshani oo ah afayeenka ciidamada israa'il ayaa isagu dhinaciisa sheegay tiro taasi la sheegay ka duwan baadhitaan hore loo sameeyey ayaa muujiyeen ciidamada israa'il aanay weerar ka geysan aaggaasi wakhtiga la sheegay ololahan la soo dadejiyey ee lagu tallaalayo wareegga labaad ee xanuunka cudurka dabaysha ayaa sabtidii ka bilaabmay qaybo ka mida waqooyiga qasa waxaana dib loogu dhigay saddexiy labaatankii oktoobar sababo la xidhiidha helitaanka oo xadidan duqaymaha israa'iil iyo amarada barakicinta baahsan iyo sidoo kale xaqiijin la'aana ku saabsan hakinta bini'aadamnimo sida lagu xusay qoraalka qaramada midoobay maamulka ayaa wareeggii koowaad ka sameeyey bishii sebtembar meelo ka mida marinka qasa oo ay ku jiraan aagaga waqooyiga qasa oo haatan gebi ahaanba xidhan mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in wareegga koowaad ee ololaha iyo weliba maamulka doorka labaad ee bartamaha iyo weliba koonfurta qasa uu guulaystay ugu yaraana boqol kun oo qof ayaa ka barakacay aagagaasi waqooyiga qasa islamarkaana ku wajahana magaalada qasa toddobaadyadii u dambeeyey hase yeeshee qiyaastii shan iyo toban kun oo carruur oo da'doodu ay ka yar tahay toban sanno ayaa ku harsan tuulooyinka waqooyiga oo ay ku jiraan jabaaliya baytlaahiya iyo weliba baytxanuun kuwaas oo aan la gaadhi karin sida laga soo xigtay qaramada midoobay marxaladda u dambaysay ololaha tallaalka dabaysha ayaa la qorsheeyey in la gaadhsiiyey qiyaastii boqol iyo sagaal iyo toban kun oo carruur ah kuwaasoo ku sugan dhinaca waqooyi iyadoo la siinayo wareegga labaad ee tallaalka dabaysha sida hay-adahan ay sheegeen walow gaadhitaanka bartilmaameedku haatee suurtagal aanu ahayn caqabadaha jira awoodeed iyagoo xusay in boqolkiiba sagaashan carruurta ku sugan bulsho kasta ay tahay in la tallaalo si looga hortago faafitaanka cudurka ololaha ayaa la bilaabay kadib markii kiis cudurka dabaysha ah oo ah kii ugu horreeyey muddo shan iyo labaatan sannaha qase laga soo sheegay kaasoo ahaa wiil toban bilood jira islamarkaana hadda lugta ka naafoobay hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in jiritaanka kiiskaasi naafada keenay uu tilmaamayo inay jiri karaan boqolaal kale oo aan calaamada ah muujinin weerarkii xamaas ay israa'iil ku qaaday sannad ka hor ayay ku dhinteen kun iyo laba boqol oo qof sidoo kalena ayay halkaasi kaga kaxaysteen laba boqol iyo konton kale halka weerar rogaal celis oo israa'iil ay qisa ku qaadana ay ku dhinteen in ka badan labiiyo afartan kun oo qof oo falastiiniyiin ah kuwaasoo kala badh ay yihiin haween iyo weliba carruuro sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadkii qasa militariga israa'iil ayaa iyaguna sheegay in tirada dhimashada ay ku jiraan kumanaana dagaalyahanaa warbixintii a b ee qortay oo uu soo jeedinayay cabdixakiim maxamuud shirwac ayay taasi ahayd
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiise leh oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee dhici doonta shanta nofembar doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan kamala haris oo afartii sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ahayd iyo donald trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday ilaa iyo ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray iyadoo doorashadani ay aada uga duwan tahay kuwii hore waxay v o a idinkugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tifaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee sanadkan oo xiise gaara leh haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinkaha qabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay
weli washington ayaad nagala socotaan iyo tabinteenna tooska idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda dadka maraykanka ee asal ahaan ka soo jeeda dalka hindiya ayaa daacadnimadooda siyaasadeed bedelmaysa iyadoo inta badan ay u codeynayaan u codeyn jireen markii horete xisbiga dimuqraadiga laakiinse haatan waxaa sii kordhaysa ayaa la yiri tirada dadka hindida kasoo jeeda asal ahaan ay u codeynaya jamhuuriga warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa diyaariyey wariyaha v o eda masuud waxaase soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan kulan casho ah oo ku saabsan diwaali oo dhowaan ka dhacay magaalada denver naqshadeeyaha softweerada saliil gonker ayaa weydiiyey asxaabtiisa hindida maraykanka ah inay gacanta taagaan qofka u codaynaya trump ama haris tartanka madaxtinimada ee soo socda waxaa ka yaabiyey jawaabtii ay bixiyeen qiyaastii afartan iyo shan xirfadlayaal teknolojiyadda iyo milkiilayaal ganacsi isugu jira kuwaasi oo si weyn u taageeray joe biden doorashadii labadii kun iyo labaatankii madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa codadkan uu qaaday wuxuu kaga horreeyey madaxweyne ku-xigeenka maraykanka inkastoo aysan sidaasi u kala horrayn waa naxay ayuu yidhi gonker oo dimuqraadi ah kaasi oo taageersan haris inta badan waxay u codeeyeen biden laakiin hadda waxaa dhacay isbeddel weyn taasina runtii waa mid iga yaabisay ayuu yidhi ra'yo aruurin qur ah oo hal casha lagu qaaday ma samaynayso isbeddel laakiin khibradda goonker ayaa waxa ay u muuqataa inay ka turjumayso isbeddel ballaaran oo dalka oo dhan ah hindida maraykanka oo muddo dheer ahaa koox codbixineed oo dimuqraadi ah oo xisbigu isku hallayn karo ayaa muujinayay in daacadnimadooda xisbiga ay isbedelayso sahan ay samaysay carnegi endowment oo la sii daayey toddobaadkan ayaa muujinayay tirada dadka hindida maraykanka ah ee isku aqoonsan inay yihiin xisbiga dimuqraadiga inay hoos ugu dhacday afartan iyo toddoba boqolkiiba iyadoo labadii kun iyo labaatankii ahayd konton iyo lix boqolkiiba haris oo hooyadeed ay ka soo jeedo hindiya haddana keliya lixdan boqolkiiba oo taageerayaal ah ayay ka helaysaa bulsho biden siisay ku dhowaad toddobaatan boqolkiiba codadkooda afar sana ka hor trump ayaa dhanka kale sare u qaaday taageeradiisa bulshadan oo ah hadda koob iyo soddon boqolkiiba halka ay markii hore ka ahayd labaiyo labaatan boqolkiiba iyadoo saadaalada kale ay muujinayaan taageerada xooggan ee bulshada koonfurta eshiya ka timid ay u hayaan haris isbedelada daacadnimada loo yahay xisbigu waa mid muhiim ah ayuu yidhi milan veshnef oo ah agaasimaha barnaamijka carnegi endowment ee koonfurta eshiya kana mid ah qorayaasha daraasaddan waxaan aragnaa calaamado muujinaya isbeddel weyn amaba dhaqdhaqaaq ama ugu yaraan aqbalaadda xisbiga jamhuuriga ee uu hogaamiyo trump taasina waxa ay noqotay mid lama filaan ah ayuu veshnaf ku yidhi waraysi uu siiyey v o a weecashada dhinaca midigta ayaan u gaar ahayn bulshada hindida maraykanka ah sannadihii lasoo dhaafay xisbigu jamhuurigu waxa uu taageerayaal badan ka helayey codbixiyaasha hisbaaniga madowga carabta iyo muslimiinta oo dhammaantood mar loo arkayey kooxo codbixineed oo dimuqraadi ah oo xisbigu isku hallayn karo saadaalada ayaa muujinaya tartan aad ay isugu dhow yihiin inuu u dhexeeyo haris iyo trump iyadoo aan la hubin in isbedeladani ay dib ugu celin doonaan madaxweynihii hore aqalka cad laakiin natiijada waxa ay meesha ka saaraysaa fikradda asaasiga ah ee siyaasadda maraykanka ee dhigaysa in dadka laga tirada badan yahay iyo bulshooyinka soo galootiga ah ay yihiin kuwa si buuxda u taageera xisbiga dimuqraadiga ayuu yidhi veshnaf in ka badan shan milyan oo qof oo hindi maraykan ah ayaa ku nool maraykanka waxayna u badan yihiin bulshada hinduuga waxaana wehliya tiro yar oo muslimiin ah seek masiixiyiin iyo sidoo kale bulshooyin kale oo ka mid a qowmiyadaha hindiya inkastoo jiilasha ugu horeeya ee hindida ku dhalatay maraykanka ay u janjeeraan muxaafid haddana sidaasi ma wada ahan v o edu waxay xiriir la samaysay labada olole ee trump iyo haris si ay faallo uga bixiyaan mana aysan helin wax jawaab ah oo ka timid labada koox
warbixintii wariyaha v o e da mascuud farifar uu soo jeediyey maxamed bashiir cabdiraxmaan ayay taasi ahayd markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan caawo kale idin maqashiin jirnay waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha nuur xasan nuur ayaana noo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal berri oo isniin ah ayaa ka hartay maalinta ay dhici doonto doorashada madaxtinimada maraykanka ee sannadkan doorashadan ayaa waxaa ku tartamaya madaxweyne ku-xigeenka xilligan ee maraykanka haweeneyda lagu magacaabo kamala harris oo dimuqraadi ah iyo madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo jamhuuri ah doorashadan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu muhiimsanaa ee soo mara taariikhda ameerika haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku soo qaadan doonnaa ahmiyadda doorashada maraykanka ee talaadada dhacaysa waxaa marti igu ah garyaqaan amiin haaruun oo ah sharciyaqaan soomaali maraykan ah oo deggan gobolka minnesota amiin waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a
walaalo waad mahadsantahay aad iyo aad waan ku dhowahay aad baan ugu faraxsana kaala soo qayb gala waa tahay garyaqaane biri oo isniin ah oo keliya ayaa ka harsan doorashada maraykanka ee sanadkan labada kun afar iyo labaatanka shanta bisha november marka doorashadani aad aad ayaa la isugu dhow yahay sida warbaahintaba maaragta aan ka aragno marka maxaa keenay in aad iyo aad la isugu dhowaado maxayse tahay muhiimadda doorashadan
runtii waxaa keenaya labada murashax ee ugu cadcad oo midna uuna ku guulaysanin in uu ka kale wax badan kaga hormaro si isbarbarab dhacana ay hawshooda u socoto dadka maraykana runtii sanadkan waxay u arkaan doorashadan inay tahay doorasho taariikhiya oo mustaqbalka maraykanka dhinacuu aadi doono lagu kala teexi doono waxaa isku haya afkaaro labada xisbi ay kala aaminsan yihiin iyo hadafyo ay kala leeyihiin Eh, dadyowga maraykanka ee codbixiyayaashuna ay ku kala taageerayaan marka runtii eh, dad badan oo khubaro ka faallooda arrimaha siyaasadda waxay leeyihiin sida ay u kala fog yihiin labada murashax eh, waxa ay dadka maraykanku kala go- dooran doonaan eh, jihada la aadi doono in maraykanku siduu ahaan jiray oo qorisu dhiibka ahayd uu ku socon doono oo maaragtay siyaasiyiintu ay maaragtay eh, waxyaalo badan ka midaysan yihiin sida maaragtay dimuqraadiyadda eh, hay-adaha dastuuriga ah ama maaragtay institutionska dalkani uu ku socdo in la ilaalin doono iyo in maaragtay wax ka bedelan uu soo bixi doono oo maaragtay sida eh, murashaxa xisbiga jamhuuriga oo kale eh, aad looga filayo haddii isagu uu yimaado talada qabto inuu isbedel weyn ku samayn doono hay-adaha dawliga ah Eh, marka labadaas ayaa la kala dooranaya taas ayaana ka dhigaysa wakti xasaasi ah iyo wakti doorasho eh, runtii taariikhi noqon doonta dhanka maraykanku aadi doono waa garta doorashadii labada kun iyo labaatankii garyaqaane ee waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu soo bixitaanka badnaa oo dadka ay aad codadkooda u dhiibteen marka doorashadani maxaa laga filayaa soo- dhanka soo bixitaanka iyo codayntaba Eh, runtii eh, labada xisbi iyo labada eh, maaragtay murashax waxay wadaan olole aad u xoogan olole aan kala joogsi lahayn ayay wadaan lama ogaan karo eh, ilaa ay dhammaato codbixintu eh, in lagu guulaystay heerkii labada kun iyo labaatankii in la gaaray isu soo bixidda iyo maaragta cod dhiibashada laakiin midkoodna waxba iskulama harayo waxaa la kharash garaynayaa boqolaal maaragtay milyan meelaha qaarkood macnaha waxaa laga yaabaa inay eh, eh, mi- bilyan kor u dhaafto lacagta ku bixi doonto sanadkan eh, ololaha doorashada labada murashax marka eh, runtii eh, wax badan ayaa maaragtay eh, socda eh, idaacadaha iyo eh, wargeysyada iyo xayisiintii waxaa qabsaday eh, ololaha labada murashax iyo maaragtay xayisiintooda qabsatay marka aad iyo aad bayna u kala fog yihiin runtii afkaarta labada maaragtay shaksi ee hadda ugu cadcada ay ay kala hogaaminayaan marka labadaba taageerayaashooda aad bay usoo baxeen dad waaweyn oo la yaqaano oo maaragtay ama ganacsato ah ama aqoon-yahan ah ama dadka maaragtay influencers loo yaqaano ama dadka saamaynta ku leh bulshada maraykanka ayaa la kala safan Eh, mid walibana wuxuu samaystay eh, intaas oo qof oo eh, maaragtay caan ah oo u doodeysa oo albaabada u garaacaysa oo maaragtay idaacadaha ka hadlaysa marka waxaa la filayaa runtii isu soo bax ballaaran inuu jiri doono oo maaragtay sida wacyigelintu inay aad u sarreyso weli waaya halkii laakiin sanadkii hore in la gaari doono inka lama hubo waa gartay garyaqaan amiin marka eh, maxay dadka maraykanka ah ku dooran doonaan madaxweynaha soo socda Eh, maxay yihiin waxyaabaha ugu badan ee ay ka walaacsan yihiin
Eh, waxyaalaha ugu waaweyn ee laysku hayo waxaa ka mid ah dhaqaalaha dalkan maraykanka oo runtii eh, wixii ka dambeeyey intii hadda xukunka hayay eh, madaxweyne biden eh, meelaha qaarkood eh, hoos u dhac u yimid hoos u dhacaas oo xisbiga jamhuuriga uu u tiirinayo xisbiga dimuqraadiga dimuqraadiga iyo madaxweynaha hadda talada haya Eh, inkastoo dadka ka faalooda arrimaha dhaqaalaha ay leeyihiin eh, waktigii xanuunkii caabuqa covid nineteen-kii dhaqaalihii badnaa ee lasoo geliyey ayaa dib looga saarayaa marka dhaqaale ahaan waa arrin la xiriirta eh, economics ama maaragtay arrimaha dhaqaalaha oo supply and demand lacagta suuqa lasoo gelinayo iyo maaragtay si looga saarayo si loo xakameeyo ee sicir bararka ku xiran ay ahayn mid ku xiran murashax laakiin xisbiga jamhuuriga wuxuu arrintaas ka dhigtay arrin eh, bartilmaameed ah dadkana wuxuu u sheegayaa waktigii ho- eh, uu donald trump joogay in qof waliba dhaqaalihiisu ka wanaagsanaa marka dhaqaaluhu waa arrin weyn oo lafdhabar ah oo dadka muhiim u ah waxaa sidoo kale iyadana muhiim oo laysku hayaa arrimaha soo galootiga iyo xuduudda koonfureed gaar ahaan ee dalkan maraykanku la wadaaga mexico ee dadka faraha badan ee ma- magangeli doonka ee kasoo gelaya taas oo xisbiga jamhuuriga uu ka dhigaya inay tahay invasion ama maaragtay dalkii oo la qabsanayo halka eh, eh, dimuqraadiyiintuna ay leeyihiin maya waa waa si maaragtay ibni aadanimo maan la dhaqanayo waan xakamaynaa marka labadaasi waa muhiim ayay yihiin Eh, dabcan waxaa sidoo kale eh, iyaduna muhiim ah arrimo fara badan oo la xiriira eh, dhinaca maaragtay eh, dumarka iyo uurka ee ilmaha la iska soo xaaqayo oo kale eh, oo shuruuc badan wax laga bedelay Eh, xa- xisbiga jam- dimuqraadiguna uu aad ugu ololeynayo in maaragtay eh, dumarku ay u leeyihiin xaq in ay go'aan ka gaaraan inay ilma iska soo xaaqi karaan iyo in kale iyo weliba arrimo kale oo maaragtay dadkan eh, laga runayaasha loo yaqaano oo kale howlahooda ah oo lafteeda eh, hadda iskuuladii iyo eh, iskuuladii dadweynaha faraha la soo gashay oo xisbiga jamhuuriga uu leeyahay waxbaan ka qabanaynaa in aysan arrintaasi iskuullada aad u saamaynin halka xisbiga dimuqraadigu eh, ay iyagu ay arrintaasi moodo inay la safan yihiin marka waxyaalo noocaasa oo fara badan ayaa la isku- waxaa la isku hayaa arrimaha colaadaha waaweyn ee ka taagan bariga dhexe iyo ukraine oo runtii dhaqaalo fara badan waddanka kaga baxo Eh, sidoo kalena eh, arrimo eh, aadanimo oo ka taagan gaar ahaan marinka ghaza oo dad aad u fara badan oo muslimiin iyo kuwa aan muslimiin ahaynba ay u arkaan in arrin arrin ibni aadannimo ay ka taagan tahay dalka maraykankuna uu maaragta dagaa- dembiyo dagaal uu taageerayo uu kharash ku bixinayo Eh, qaar kalena ay u arkaan in ay muhiim tahay in dalka israa'iil la taageero oo maaragtay nimankan eh, falastiiniyiinta ah eh, garab loogu sii ahaado burburka ku socda iyo dagaalka ku socda marka runtii arrimo aad u fara badan ayaa is- isgarab socda oo sanadkan la isku hayaa waa garta waa mahadsan tahay Eh, garyaqaan amiin haaruun gobolada eh, loogu yeero ma aragtay gobolada swing states ee maraykanka looga yaqaano ee dhinac u rida doorashooyinka ee marba dhinac raaca goboladaasi maxay sidaas u noqdeen Eh, maxaadna uga faahfaahi kartaa dhegeystayaasha aanan aqoon
Eh, goboladaas waxaa isku dhow tirada kala taageerta labada xisbi ayaa inta badan isku dhow Eh, marka waa gobollo eh, sanad walba laga yaabo inay meel hor la aadaan Eh, qaarkood mar walba si isku dhow ay murashaxiintu cod cod uga helaan Eh, waxaa marka eh, xasaasi kasii dhigaya arrinta xataa haddii midig ku badiyo codad aad u yar uu midig ku badiyo dhammaan codadkii ka soo bixi jiray ama waxa loo yaqaana electoral college waxaa qaadanaya qofkaasi wax yar ku hormaray marka haddii xataa labada qof ay aad isugu dhow yihiin eh, qofkii helay codadkii ay- ayaa codadkii gobolkaas qaadanaya guud ahaan saa daraaddeed ayaa waxay keenaysaa in aad iyo aad maarata laisugu dhabar jebiyo qof waliba goboladaas inuu helo Eh, dalka maraykankuna guud ahaan waa qaybsan yahay oo taariikh ahaan gobollo jamhuuriga u codeeyaa jira iyo kuwa dimuqraadiga u codeeya marka goboladan dhexdhexaadka ee codku dadku isku dhow yahay ayaa ah kuwa maarata go'aamiya cidda madaxweynaha noqonaysa waxaa jirta gobollo haddii uusan murashaxu ku guulaysanin taariikhda intii eh, tobannaankii sane u dambeysay aysan suurtagal u noqon doonin qofku inuu eh, uu ku ku soo baxo dalka Eh, qof kasta oo soo baxayna goboladaas uu helay marka waa waa muhiim in maaragtay ah, aad iyo aad loogu loolamo oo ay ka socoto loolo aad u xoog badan laakiin aftiyadii u dambeeyey oo soo baxayeen ay tusinayaan inay aad isugu dhow yihiin labada marashax midkii qaadan doonana aan la garanaynin goboladaas waxaa laga yaabaa gobolba inuu qof raaco waxaa laga yaabaa inay dhinac isugu jabaan marka u dambeysa waa tahay garyaqaan amiin haaruun waa mahadsan tahay khadka iigu jir ee dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo Eh, walaal soo dhawow magacaygu waa cabdulqaadir yuusuf oo jooga minnesota garyaqaan amiin haaruun waan ku salaamay sanaan kadib waxaan aad ugu wareersanahay codadka loo yaqaano electoral college fadlan wax iga fahansii aada u mahadsan tahay garyaqaane
E- electoral collegku ama codka ergooyinku eh, waxay ku xiran tahay inta xubnood ee gobol waliba uu ku leeyahay congareska Eh, tusaale ahaan gobolkan aan joogo ee minnesota toban cod ama toban electoral college ayaan leenahay tobankaas waxay ku salaysan yihiin sideedda xildhibaan ee golaha shacabka iyo labada senatar ee gobolkan minnesota uu leeyahay marka eh, waxaad arkaysaa marka haddii qofkii ku guulaysto gobolka minnesota ee cod bata haddii eh, boqol qof lagu kala badiyo iyo haddii kumanaan kun lagu kala badiyaba qofkii ku guulaysto gobolka minnesota ayaa wuxuu qaadanayaa dhammaan xub- een, xubnihii codka ergada ayuu qaadanayaa waxaana loo tirinayaa gobolka minnesota inay raacday kaas waa sida loo tiriyo marka qofka ku guulaysta madaxweynenimada marka eh, muhiimad gooni ayay leedahay waxaa laga yaabaa qofku isagoo codka dadweynaha markii la tiriyo shaksi shaksi intii u badnayd helay eh, keliya ma ahe malaayiin ku badiyey in haddana laga qaado xilka madaxtinimada lagaga guulaysto wax kalena ma ahe waa arrinta electoral collegeka taasina waxay keenaysaa tusaale ahaan gobolka california oo kale waa gobol weyn inta badan wuxuu u codeeyaa dimuqraadi dimuqraadiguna si weyn ayay ugu soo baxaan oo ku badiyaan mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in dhowr milyan ee qofka x- ee murashaxa xisbiga jem- dimuqraadigu inuu ka horeeyo kan jamhuuriga laakiin haddii uu dhowr milyan ku badiyo iyo haddii uu kumanaan kooban ku badiyaba eh, qofkii ku badiya ayaa qaadanaya dhammaan eh, konton iyo lixda eh, ergo ee ka soo baxda gobolka california marka eh, taas ayaa keenaysa in maaragtay electoral college ay muhiimad leeyihiin eh, qofkii ku guuleystaana uu yahay qofka ku guul- ku- qofki ku badiya electoral college uu noqdo qofka qaata madaxtinimada dalkani maraykanka Eh, gobollo marka waxaa jira iska dad yaroo fara badan dhowr gobol oo waxaa laga yaabaa eh, isu tegay in california ka dad badan tahay wayna dhaco jirtaa marka haddii gobolladaasi isku darkoodu ay ka eh, maaragtay eh, ergo badan yihiin gobolka california laakiin dadka ku nooli ay ay california ku dhadhowda ama ka badan ta- ka ka badan tahay waxaa laga yaabaa qofna inuu ku guuleysto codka dadweynaha qofna inuu ku guuleysto codka ergooyinka oo saas lagu kala baxo marka codka ergooyinka waa muhiim eh, waxaana eh, lagu kala doortaa madaxweyneyaasha
waa tahay waxaan filayaa in dhegeystaha si uu si wanaagsan u fahmay ee dhegeysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo magacaygu waa cabdiwahaab garabi kana soo hadlayo magaalada colombos ee gobolka ohio Eh, garyaqaan aamiin haruun waan ku salaamay adiga iyo bahda v o e da waxaan rabaa inaan laba su-aal ku weydiiyo su-aasha koowaad eh, waxaa jira dad soomaaliyeed aan weli codaynin kana walaacsan halkay u coday lahaayeen iyo qofkay u coday lahaayeen dadkaa walaacsan maxaad kula tali lahayd su-aasha labaad waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo aad ka warqabto maadaama aad garyaqaan sharci yaqaana aad tahay lagana yaabo qaarkood inaad caawisay dalkan soo gala weli sharciyada helin Eh, inuu taraam soo baxane walwal badan ka qabo dhalinyartaasi maxaad kula tali lahayd ayagana waa mahadsanta Een, horta niyowt een, dadka waxaan kula talinayaa mar walba inay codeeyaan waxaa jirta codayntu ma aha uun labada murashax ee madaxweynenimadu tartamaysa codaynta intaas oo murashax oo kalaa jirta oo saameyn leh oo gobolkaad degan tahay degmadaad degan tahay iyo magaaladaad degan tahayba ee saameyn ku leh go'aamada laga qaadan doono ee adig ku saameyn doona noloshaada hadday noqoto kuwa waxbarashada caafimaadka amniga iyo maaragtay ca- dhaqaalahaba ku saameyn doona marka dadku inay codeeyaan oo ay doortaan murashaxiinta faraha badan ee ku qoran eh, baaladka ama maaragtay warqadda codbixinta inay kala doortaan dhanka ma- labada madaxweyne Eh, runtii waa arrin eh, maaragtay eh, muhiim ah qofka waxa isaga muhiimka waa inuu aad iyo aad u darso oo uu ka war hayaa loo baahan yahay tusaale ahaan eh, xisbiga eh, jamhuuriga waxaa ka tartamaya madaxweyne donald trump hore ayuu noo soo maray madaxweyne usoo ahaa Eh, waxyaalaha isaga muhiimka u ah waxaa kow ka ah wuxuu leeyahay waxaan wax ka qabanayaa arrimaha dhaqaalaha arrimaha dhaqaalaha saan hore usoo sheegnay dalka maraykanka guud ahaan eh, waa arrimo eh, cyclical ah ama wareego ama hay-ado ka madax bannaan dowladda sida federal reserve bank oo kale ayaa go'aamiya eh, qadarka wax lagu day- lagu daysanayo oo kale ama sida maaragtay dhaqaalaha in deynta lasoo fasaxayo oo lacaga suuqa lasoo gelinayo in laga saarayo waxaa maamula hay-ada madax bannaan laakiin isagu wuxuu ku doodayaa inuu wax ka bedeli doono marka mararka qaarkood waxaa arkaysaa shakhsiyaadku leh eh, tracking industryga oo soomaalida aad ugu jirto ama baabuurtan eh, xamuulka ee waaweyn inay ku leeyihiin waqtigii donald trump jiray baa dhaqaaluhu ka ficnaa laakiin eh, waqti shakhsiga kuma xidhnayne xilligaas iyada ah waxaa aad loo soo fasaxay dhaqaalo fara badan oo la rabay in maadaama oo warshado badan xidhmeen oo shaqooyinka istaageen in si dhaqaaluhu u dumin kabitaan ay dowladdu kabaysay oo lacaga soo fasaxday ay ahayd tiina hadda suuqa laga saaraya si uuna sicir barar u dhicin ilaa haddii lacag xaddhaafa suuqa lasoo geliyo lacagtii baa qiimo beelaysa oo waxaa dhacaya sicir barar haddii lacagtii xoog looga saaro suuqana ee lafteeda waxaa laga baqayaa in la galo recession iyo maaragtay dhaqaala daro marka labadii oo laisu barbar dhigayo ayaa lagu jiraa xalinteeda marka madaxweyne eh, madaxweynihii hore trump oo kale taasaa muhiim u ah waxaa kaloo muhiim u ah arrimaha soo galootiga eh, wuxuu maaragtay uu sheegay horey hore markii hore wuxuu aad ugu adadkaa inuu xiro xadka in uu joojiyo dadka soo galaya in maaragtay eh, uu aad iyo aad ugu adkaa wadamo weliba gaar ahaan toddoba wadan oo muslimiin ah inuu yidhi waddankan ma imaan karaan ama muslimiin u badan oo ay soomaaliya ku jirto ee dad fara badanna ay ku xanibneen eerboodyada dad badan oo qaraabadooda sugayena ay imaan kari waayeen oo la xanibay oo dib loo riday ama maaragtay gebi ahaanba halkaas ay qoysas ku burbureen dad kaloo isu imaan lahaa aysan u suurtagelin ay isu yimaadaan marka taasina waa iyadoo meesha taallaa xisbiga dimuqraadiga ee kamaala haris naagta la yidhaahdo eh, iyaduna waxay ahayd madaxweyne ku-xigeenkii xilligan aan joogno arrimaha maaragtay waxaa iyada aad looga cabanayaa taageeradii ay u haysay eh, dagaalka maaragtay ghaza ka socda eh, waddanka israa'iil oo xukuumaddan ay ka tirsan tahay ay maaragtay garab la garab taagneed taageero dhaqaale oo ah aad u fara badan dalka eh, israa'iil si ay dagaal ugu hayaan eh, bariga dhexe ghaza iyo lubnaan eh, iyo iiraan oo ayaga laftada ay weerar ku hayaan marka taas qayb bay ka ahayd way ku jirtay oo maaragtay inkastoo in ahayn qofka go- go-aanka kama dambaysta ah leh oo ay madaxweyne ku-xigeen ka ahayd haddana de waxay ku jirtaa dowladdii go-aankaasi qaadatay haddana markay hadlayso wax badan inay bedelayso ma sheegayso oo siyaasiyaddii siyaas- siyaasaddii hore ee madaxweyne biden ay ku soconaysa inta badan ayay sheegtaa Een, arrimo kale oo iyadan dhax- dhinaca qoyska oo kale waa maarata waa lagaga qurux badan yahayoo eh, carruurta yaryar oo soomaali badan oo muslimiin badan iyo dad badan oo kale ay ka walwalsan yihiin waxa la barayo ee iskuullada loogu darayo marka arrimahaas oo dhan ayaa isgarab yaalla marka qofku waxaa la rabaa intuu miisaamo in maaragtay eh, waxa dadka u wanaagsan uu ka tallaabo qaado laakiin codayntu keliya ma aha labada murashax ee madaxweynaha laakiin dad fara badan oo kale ayaa tartamaya qudaad baa tartamaysa waxaa tartamaya maaragtay eh, eh, meeyaraa tartamaya eh, sirika muxuu ahaa ko- ama degmooyinka maamulkooda tartamaya marka go'aamadaasoo dhan isagoo la fiirinayo qofku inuu codeeyo ayaa soo jeedin lahaa Ah, su-aasha labaad jawaabteeda eh, haddii madaxweyne donald trump soo baxo eh, dabcan sidii lagu yaqaanay wuxuu adadkeyn doonaa eh, sharcigan wadankan in sharci laga qaato Eh, waxaan ognahay markiiba wuxuu soo saari doonaa memo ama qoraal declarative soo saari doonaa ee uu instruction ama maara tilmaan ku siinayo eh, qudaada arrimaha soo galootiga ama immigrationka qaabilsan iyo hay-adda eh, loo yaqaano department of homeland security oo iyadu maarata dacwada dowladda u qaada eh, arrimaha soo galootiga eh, xadkana inuu maarata u adkeyn doono soo gelitaankeeda wuxuu sheegaa inuu soo inuu maarata ciidamada eh, u diri doono xadka oo la xiri doono xadka si loo yareeyo dadkan soo gelaya oo isagu ugu yeeray dad wadankii qabsanaya marka qofkii hadda jooga eh, waxay dabcan ku xiran tahay eh, qaadiga adig kugu soo aada laakiin waxaa laga filayaa keliya adkaan haddii uu yimaado madaxweyne donald trump haddii madaxweyne eh, maaragtay madaxweyne ku-xigeenku uu guulaystana eh, hadda siday xaalku yahay inay ku sii socoto eh, ayay u badan tahay waaya gabagabadii marka een, eh, doorashada hal maalin ayaa ka harsan marka maxaa fursadaha labada dhinac ay haystaan eh, adiga oo soo koobaya madaxweynaha madaxweynihii hore iyo madaxweyne ku-xigeenka labaduba waxay haystaan eh, fursad ay dadka ugu sheegaan eh, waxa ay ka qaban doonaan waxyaalaha ay dadku hortaminta u leh sida eh, dhaqaalaha sida arrimaha soo galootiga sida maaragtay nabadgelyada iyo dagaalada laga horinayo dalka dibaddiisa sida bariga dhexe iyo ukraine marka dad badan baa su-aalaha ka qaba maaragtay labadoodaba waxay haystaan fursaddii ugu dambeysay oo ay ku caddeeyaan booska ay ka taagan yihiin marka waxaad moodaa in ay wakti kooban haystaan dadkan ay ugu sheegaan Eh, laakiin arrinta ka soo qaad bariga dhexe oo dad badan oo soomaali ah muhiim u ah oo dee waxa ka- ka socda ghaza aan runtii indhaha laga qarsan karin qof kastoo miyir qabaayo u arko Eh, waxaad ogaanaysaan in haddii xukuumaddani ay tahay mid aad ugu daran reer ghaza iyo dadkaas maaragtay bariga dhexe muslimiinta la laynayo in eh, madaxweyne madaxweynihii hore donald trump isagu uu maaragtay uu fad iyo far dheer yahay leeyahayna eh, waad gaabis baad taageerada israa'iil siinaysaan gaabis baa ku jira eh, si hagar la'aana uma taageeraysaan waa hore in la dhammeeyay ahayd oo dadkan in la dhammeeyo oo laga raro meesha laga qaatay ba ahayd eh, uu ku canaananayo marka kama fiicnaan doono sida ka muuqata hadalladiisa iyo sida looga bartay donald trump waxba ma dhaami doono inuu ka daraada ma ogiye ee xukuumadda hadda joogta iyo madaxweyne ku-xigeenka eh, harris
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo ah sharci yaqaan soomaali maraykan ah oo deggan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka wuxuu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay intaas aan kaga gudubno barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha iyo nuur xasan nuur markana codkii baxsanaa ee baha u naxariistay faadimo qaasin iyo heeskii mirihii macaana
Miisaan la saartaa maalmalmo waa nacee. silkaama lehe muddo dhaaxa ku mirqaame muuna ma ilaha meel kaleeto miriqdaada ka muuqda heeni
mirihii macaana codka baxsan eeba ha u naxariistee faadima qaasin hilowle ayaan kusoo gebagabaynayaa idaacaddeenni fiidnimo waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doonna haatan isma dhaafne nabadgelyo